James Barty in Washington, wishing that you will have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan ikaga imaanaysa washington qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo duqaymo ka geystay gobolka kurdistaan ee waddankaasi ciraaq iyadoo dowladda ciraaqna ay arrintaasi ka gadooday
marka runtii waxaa jirta dhibaata dimuqraafiya oo u dhaxaysa afartan dal ee kale ah iiraan iyo turkiga iyo suuriya iyo ciraaq oo ah kurdida kurdidu doonay inay waddan yeeshaan manaha arrin iminka soo bilaabmatay waa arrin taariikh dheer leh
waxaa sidoo kale idaacadda oo aan anigoo jamaal axmed cismaan saaka idinla socodsiinayo ku dhegaysan doontaan qodobo kale oo ay ka midka yihiin guddoomiyihii degmada wallaweyn oo geeriyooday iyo abaaro iyo roobla'aani ka jirta gobolka waqooyi bari dalka kenya bandhigga buugaagta oo magaalada jigjiga lagu soo gebagabeeyey halkaasoo saddex cishaha uu ka socday qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horaynaya warkii dunida ee dhegaystayaal ku soo dhowaada madaxweynaha dalka indonesiya jako widodo ayaa waxa uu u sheegay xubnaha g inay joojiyaan dagaalka isagoo sida muuqata ula jeeday dagaalka ruushka uu ku hayo waddanka ukrein xilli uu furayey shirmadaxeedka hogaamiyaasha ee ka furmay magaalada baali talaadada maanta mas-uuliyadda waxaa loola jeedaa in aan la abuurin xaalado halis ah mas-uuliyadda halkan sidoo kale waxay la micno tahay buu yidhi inaan joojino dagaalka haddii dagaalka dhammaan waayo waxaa adkaan doonta buu yidhi in dunidu ay hore u sii socoto waxaana uu intaasi ku daray in uu u sheegayo hogaamiyaasha in ay arrintaasi dagaalkaahi sida ugu dhaqsiyaha badan u joojiyaan maraykanka ayaa waxa uu ku cadaadinayaa dalka shiinaha iyo xubnaha kale ee g inay wax badan ka qabtaan dinacafinta dalkaasi dalalka ugu saboolsan dunida sarkaal sare oo maraykanka ayaa sheegay hadalkaasi talaadada arrintan ayaa lagu iftiimin doonaa warmutiyeedka ugu dambeeya ee wadajirka iyo shirmadaxeedka jasiiradda loo tamash la tago ee baali marka uu dhammaado toddobaadkan iiraan ayaa waxay qaaday weeraro cusub oo loo adeegsaday gantaalada isaga kala gudba xuduudaha iyo diiradaha aan duuliyaha la soconin isniintii halkaasoo ay ku bartilmaamaysatay kooxaha mucaaradka kurdiyiinta ee fadhigeedu yahay waddanka ciraaq waxaana ay ku eedeysay inay rabshado ka hurinayeen waddanka iiraan waxaana dowladaasi iiraan ay sheegtay in halkaasi lagu dilay ugu yaraan hal qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gudaha iiraan waxaa ka dhacayay dibadbaxyo ruuxay muddo bilaa halkaasi mudaaharaadyadaasi waxa ay daba socdeen dhimashada haweeney kurdi iiraan ah oo lagu magacaabi jiray mahsa amini oo laba labaatan jir ahayd kadib markii ay xireen ciidanka biliiska haweeneydaasi oo lagu eedeeyey inay ku xadgudubtay sharciga adag ee dharxirashada dumarka wadanka iiraan warkii dunida dhegeystayaal waa nageyntaa subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa novembar sanadka aynu gudagalno qodobada idaacadda saaka ee caalamka idinkugu hayo dowladda ciraaq ayaa ka carootay dowladda iiraan oo duqaymo ka geysatay gobolka kurdistaan ee waddanka ciraaq warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada kaahira ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ciraaq ayaa xaqiijisay in xukuumadda bakhdad ay qaadi doonto tallaabooyin diblomaasiyadeed oo heer sare ah oo ka dhan ah weerarada dowladda iiraan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ciraaq ayaa si kulul u cambaaraysay duqaymaha ay iiraan ka geysatay deegaano ka tirsan gobolka kurdistaan ee dalkaasi ciraaqa wasaaraddu waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay si adag u cambaaraynayso duqaymo diyaaradeed iyo madaafiic dowladda iiraan ay la beegsatay deegaano badan oo ka tirsan gobolka kurdistaan ee dalka ciraaqa kaasoo sababay dhibaato isugu jirta geeri iyo dhaawac soo gaartay dadka rayidka ahi habka halka dhinaca ee cadowtanimada ee ka imaanaysa dowladda iiraan ma noqon doonto arrin xasilooni keynaysa waxaan horey u sheegnay khatarta ay leedahay xadgudubyada qaawan ee lagu hayo madax bannaanida dalka ciraaq iyo amniga muwaadiniinta waana mid khalalaaso weyn ka abuuraysa gobolka ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ciraaq wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda bakhdad ayaa sidoo kale sheegtay in ay qaadi doonto tallaabooyin diblomaasiyadeed oo heer sare ah si loo ilaaliyo waxa ay ugu yeertay madax bannaanida ciraaq haddaba sheeh obokor ceydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay noqon karaan tallaabooyinka ay qaadayso dowladda ciraaqa ciraaq markii ay dhacday xukuumadda sadaam xusein runtii waxaad moodaa si buuxda inay u gacan gashay dalka iiraan iiraan oo saameyn marka laga yimaada saameynaha istaraatiijiga ama dimuqraafiga ama dhaqaalaha ama amniga labada dowladoodoo jaar ah marka laga yimaado waxay saameyn xooga ku leedahay arinta arrin ka weyn oo ah saameyn madhabiya oo diiniya marka maadaama karbala ay tahay xarunta ugu weyn ee madhabyada shiicada iiraan waa saameeyaha ugu weyne maanta ciraaq waxaanad moodaa dalka ciraaq inuu gebi ahaanba gacantooda u galay islamarkaana waxaad moodaa iiraan inay ciraaq ka dhigatay meel ay ku sifayso xisaabe istaraatiijiya oo siyaasiya oo iqliimiya markaa siduu wasiirka arrimaha dibaddu tibaaxay ama uu sheegay waxa ugu badanay qaadaysaa waa tallaabooyin diblomaasiya tallaabooyinka diblomaasigan waxa ay ila tahay aniga inay fariimo isku diri doonaan ama fariin dalka ciraaq uu diri doono wasaaradda arrimaha dibadda ama safiirka dalka iiraan ee ciraaq jooga laakiin ilama ilaa heer inay calaaqaadku kala go-aan ama xidhirka labada dalina go-aan inay gaari doonto arrintan ayaa imaanaysa xilli ciidamada ilaalada kacaanka dowladda iiraan ay dib u bilaabeen gantaalada ay ku garaacayaan xarumaha xisbiga kurdiyiinta ee ka soo horjeeda maamulka iiraan ee ku sugan magaalada koysanjaag oo lixdan kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada irbil ee xarunta gobolka kurdistaan madaxweynaha maamul goboleedka kurdistan ee dalka ciraaq ayaa cambaareeyey duqeymaha iiraan oo uu ku sheegay mid xadgudub ku ah madax bannaanida halka mas-uul u hadlay maamulkaasi uu shaaciyey geerida laba qof iyo dhaawaca sideed qof oo kale oo ka dhashay weerarada gantaalada shaah caydiid ayaa mar kale faahfaahin ka bixinaya waxa ay salka ku hayso dhibaatada ka alowsan dalka ciraaq iyo guud ahaan gobolka sababtu waxay tahay waa duqaymihii maalintii dhowto ay iiraan ka fulisay gobolada ay kurdidu ka degaan dhanka ciraaq marka runtii waxaa jirta dhibaata dimuqraafiya oo u dhaxaysa afarta dal ee kala ah iiraan iyo turkiga iyo suuriya iyo ciraaq oo ah kurdida kurdidu doonay inay wadan yeeshaan manaha arrin iminka soo bilaabmatay waa arrin taariikh dheer leh marka kurdiduna asal ahaan waa dad kasoo jeeda waxa la yidhahda indo eurobian wax loohan jiray ama qabaayilkii meydiyiinta kuwaasoo asal ahaan deganaan jiray boqortooyoonkii boqortooyin bay ku lahan jireen dhulka beershiyaanka ama faris qarnigii toddobaad ee dhalashadii nabi ciise ka hor marka waa waa shacab ku qaybsan wadamada islamarkaa jabhadahay samaysteen iyagoo aaminsan inay rabaan inay dal iyo dowlad gaara samaystaan colayska amni ay ku hayaan afartaa dal baa inta badan keenta inay duqaymo kaga yimaadaan dalalkaa ay ku kala dhex qaybsayiin markaa sababtaasaa keentay duqaymaha maalintii dhowta dhacay xukuumadda tehraan ee dowladda iiraan ayaa inta badan duqaysa qaar ka mid ah goobo ka tirsan waqooyiga ciraaq halkaasi oo ay ku sugan yihiin xisbiyada mucaaradka ee kurdiyiinta iiraan iyo ururo kale kuwaasi oo ka soo horjeeda taliska iiraan inkastoo ay hoos u dhaceen dhaqdhaqaaqyada ciidamada sannadihii ugu dambeeyey ururadan ayaa weli si weyn u dhaleecaynaya xaaladda dalka iiraan waxayna noqdeen kuwa aada u firfircoon xiliyadii dambe taasoo sida muuqata ka caraysiisay xukuumadda tehraan maadaama ay baraha bulshada ku baahiyeen muuqaalo muujinaya banaanbaxyada dalkaasi ka jira tan iyo xilligii ay geeriyootay gabadha da-da yar ee mahase amini bishii sebteembar lix iyo tobankeedii kadib markii ay xireen ciidamada baliiska ee anshaxa xuseen saxnuuni v o a kahira
allah u naxariistee waxaa xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday gudoomiyihii degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo la sheegay mudooyinkii ugu dambeeyey inuu ku xanuunsanayay halkaasi sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
allah u naxariisto guddoomiyihii degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ismaaciil sheekh abuukar ayaa ku geeriyooday cisbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho guddoomiyaha ayaa maalin ka hor la dhigay cisbitaalka shaafi isagoo xanuunsanayay sida ay sheegeen qaar ka mid a ehelada iyo maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose cabdiqani maxamed geedi oo ah guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada wallaweyn haatanna ah kusimaha guddoomiyaha degmada ayaa sheegay in qalliin dhuunta looga sameeyey guddoomiyaha uu u geeriyooday
inaa lilahi wa innaa ileyhi raajicuun marka ugu horeysa waxaan u tacsiyadeynayaa dhammaan bulshaweynta reer wallaweyn iyo qaraabadii iyo heladii uu ka geeriyooday guddoomiye ismaaciil sheekh abuukar waxaan ilaahay ugu baryayaa in janatulfirdowsa uu ka waraabiyo qabriga u waasiciyo waa runtii waxay ahayd geeri aada u xanuun badan waxyaabaha geeridiisa keenan waxay ahayd maalmihii ugu dambeeyey wuu xanuunsanaa mid kamid ah isbitaalada muqdisho guddoomiyihii maaragtay lagu qalay oo qalin dhuunta ah markii ugu dambeysana lagu guuldareystay marka guddoomiyaha inta uu xilka u hayay uuna hogaamihayey waxyaabaha uu wax ka qabtay waxaa kamid ahayd oo ugu horeyso amniga heer amniga uu gaaray boqolkiiba boqol sidoo kale waxa uu wax ka qabtay uu bilaabay dhismihii isbitaalkii isbitaalka degmada wallaweyn imtixaanaadkii foomfoorkii oo lagu geli jiray afgoy iyo xamar oo degmadii kane wasaaraddii kala hadlay bilicdii degmada iyo maxaa lahay wadooyinkii burbursana uu hagaajiyay kamid ahayd maxaa lahay waxyaabaha kale uu qabtay guddoomiyaha la taaban kara waxaa kamid ahayd beelihii iyo nabadeyntii iyo heshiiskoodii qeyb weyn ayuu ka qaatay guddoomiyuhu waxa uu geeriyooday isaga oo bulshadiisa u shaqeyhayo si lamida aabihiisa oo maxaa lahay ou ahaayo qof oo bulshadii bulshada reer wallaweyn xoreynteedii iyo isagoo u dagaalamayo u geeriyooday isagana bulshadaas isagoo u adeegayo oo geeriyooday marka waxawaa ilahay qabrigiisa u waasiciyo marxuum ismaaciil sheekh abuukar tan iyo markii loo magacaabay guddoomiyaha degmada wallaweyn wuxuu degmadaasi ka qabtay howlo kala duwan oo la xiriira arrimaha amniga iyo dib u heshiisiinta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa tacsi u diray qoyska iyo qaraabada geerida ku timid allah u naxariistay ismaaciil sheekh abuukar oo ahaa guddoomiyihii degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose madaxweyne laftagareen ayaa tilmaamay in marxuum ismaaciil uu kaalin muhiima ku lahaa hogaanka bulshada degmada wallaweyn gaar ahaan adkeynta dowladnimada nabadeynta iyo dib u heshiisiinta shacabka ku dhaqan magaalada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose marxuum ismaaciil sheekh abuukar ayaa guddoomiyaha wallaweyn loo magacaabay bishii mey ee sanadkii hore labada kun koo iyo labaatanka wuxuuna ka yimid qurbaha gaar ahaan dalka jarmalka hase yeeshee muddo ayuu soomaaliya ka shaqaynayay xilal kala duwanna kasoo qabtay maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
warka ka imaanaya gobolka waqooyi bari dalka kenya ayaa sheegaya in xaalad abaareed ay ka jirto deegaanadaasi iyadoo sidoo kalena roob yari laga soo sheegayo rooble maxamed been masheegow oo ka tirsan waxgaradka deegaanka daanyerey ee ismaamulka gaarisa ayaa la xiriiray wariyaha v o a gaarisa maxamed faarax shire waxaana uu uga hadlay uu ka warramay xaaladda dadka deegaanka iyo dunyadaba sida ay tahay walaal abaar saameyn ay abaarta keentay awgeed ayaan idiinsoo idinla soo xiriirey aniga waxaan ku noolahay degmada balambala ka tirsan countiga gaarisa walaal isku soo guur baa dhacay abaarta haddii ay dhacdeedna waxay keentay isku soo guur isku soo guurka wuxuu keenay waxyaalo badan oo maaragtay saameyn oo badan buu nagu reebay oo muu keenay marka saameyntaas oo kamid ay tahay colaada iyo isku dhaca iyo duwaagii oo isagana meeshuu dadka usoo hayaamay soo raac soo raacay oo la soo guuray marka arrimahaasa awgeed baan ila soo xayiri waa tahay haatan qaybo ka mida gobolkan roobab ayaa ka hooray marka deegaanka hadda adigu aad ka soo hadlaysa daanyeere waa xuduudda bariga dalkani kenya iyo iyo gobolka waqooyi bari daafta u dambeysa way meeshaad kasoo hadlayso wax roobba idinku deegaanadaasi kama hoorin haddii ka tegi weyso meesha balombala iyo u dhexaysa banaani iyo daruubiyar ka daaday reelag dheera iyo dhistriga balambala ummadda ku nooleed hataa webigaa shaataanarifa way soo gudbeen waa la isugu imaaday hataaba xagga booranta waa laga imaaday ayadoo marka horeo nabadgelyada ay sida qiilqiil ay iska ahayd ayaa haddana duruubta ayada heeday dadkii ay isku keentay haddii dadkii ay isku keentay sii ayada heed waxaa qadka loo saaran yahay mar labaad haddana dhibaato aan loo fiirsanin inay dadka dhexdiisa ka qaraxda waa tahay waxaan la soconnaa dadka odayaasha deegaankaad ka tirsan tahay degmada hadda aad joogteed daanyeere ee sinta waxay u saaran tahay gobolka aan horey kusoo xusnay ee bariga ayagu ka waran xaaladeeda biyo iyo baad midna ka waran xaaladda walaal hadda gaar ahaan waxaan kaala soo hadlayaa tuulida la yidhaha daanyeere daanyeere marka horeba webi sagaal kilomitar bay u jirtaa webiga gananamara la yidhaahaa waxaa laga cabaa meel oo toog yar yar ahoo maaragtay markuu barwaaqada ay jirta keli biyo laga helhelo ayaa lagaga noolaa abaarihii haddii ay laga bixi waayo tooga isaga ahaa way iska go-een nasiib daro mudana nadiif jaamac aadan deerow baa shantii hore markuu ku jiray baa noo yaa damcay inuu isku day buu sameeyey inuu biyo xiran noo sameeyey webiga noola soo qabtay biyo ayuu isku dayey biyihi ayagaa nasiib daro ayadan lagu guuleysanin bay shanta ka dhammaatay waa tahay hadda aan kula soo hadlahayaa saameynta baydabka ayaga ahaa waa noo yeelaa taangiga wuu noo dhisan yahay ilaa hadda laguma guuleysanin taangigaas aan webigii laga soo qabtay biyaha oo taangii biyaha la saaray weli laguma guuleysanin waa tahay marka magaaladaad joogtiin waa oomane deegaankiina abaar baa ka jirta oomano weeyo waa tahay seed marka u nooshihiin xaggee marka naftiinii aad biyo oga heshaan magaaladan hadda waxay ku nooshahay ceel yar oo soola oo kheer laak iyo mudane cali bunow qorana uu noo suray oo anigoo tankiisa xu yahay hadda ma xusi karo dadka injiniyaga ma ihi laakiin waa wax markuu maalinkii uu aad magaalada maarata uu u dadaalo qariibuu maaragtay kun liter ka lagama helo biyo ah wax ka yar baa laga helaa meesha magaalada wey magaa magaaladana waa magaalo weyn kheer laak iyo mudanihii hadda cabdi cumar suuriye ayaa isguul secondary nooga dhisay isguul secondary ahaa qarka maalinkii watabuusa waa loogu dhaambiyaa webi ganaano mara waata waxaad sheegtay in deegaanka isku guur ka jiro dadkii xoola dhaqatada ahaa ee degmooyinka legdheera ee oomanaha ka jiray ee abaartu ka jirtay tii balambala iyo tii bariga oo idilba isugu yimaadeen latana river cabsi intee lageed ka qabtaan dadku inay isku dhacaan oo xoola dhaqatadu markii dee qadar yar meel ka da-o ama raxmad meel yar ay ka horto way isku yimaadaan kadibna coladaa dhaco marka cabsi intee leeg baad ka qabtaan walaal way dhacdaa cabsi maahe wayba dhacday yoonkan maanta aan kula soo hadlahayo yoonka shalay ahaabay dhacday laba nin baa haddaba la keenay dhaawaca baa la keenay meesha la yidhaha booko gediga tanarifa bay ka dhacday annaga iyo taree tanarifan biyahan baamana kala xigaa ma ognayo dad isla jooga isku deegaan baana yaan nahay midana waa sidaa oo kaleeto lamid maalin walba maalin aan isku dhacaynin malaha waaba la isku dhacaa weli in baan hadda dhimashadayna hawsha gaarin yacnaa taayada haddii sida maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda in raxmadiisa aynana soo gaarin qarkaa loo saaran yahay walaal midda ayada
roble maxamed oo ka mid ah waxgaradka deegaanka daanyeerey oo ka tirsan maamulka gaarisa wuxuu u warramay wariyaha v o a maxamed faarax shire halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal magaalada jigjiga ee caasimadda dowladdeegaanka soomaalida waxaa lagu soo gebagabeeyey bandhigbugaagta bandhiggii bugaagta caalamiga ah oo muddo saddex maalmood halkaasi ka socday waana markii koowaad ee bandhig noocan oo lagu qabto deegaankaasi dhowaanahan warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata
waxaa magaalada jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka soomaalida lagu soo gebagabeeyey bandhigga caalamiga ee buwaagta jigjiga kaasoo socday muddo saddex maalmood ah haddaba kasoo qaybgalayaashii bandhigani oo isugu jiray qoraayo abwaano siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa waxaa loogu qabtay xaflad casharaf ah xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga iyadoo xafladan ay ahayd mid markaasi lagu soo gunaanadayey bandhigga caalamiga ah ee buwaagta jigjiga iyadoo intii uu socday bandhigani lagu soo bandhigay buwaag kala duwan kuwaasoo isugu jiray kuwo cusub iyo kuwo la turjumay sidoo kale waxaa barbar socday intii uu socday bandhigani dood cilmiyeedyo ku qotoma muhiimadda akhrisku uu leeyahay haddaba xafladdii casho sharafta ahayd ee markaasi lagu soo gunaanadayey bandhigga caalamiga ee buwaagta jigjiga ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha duuladegaalka soomaalida mustafa maxmed cumar waxa uuna sheegay madaxweynuhu inuu ku faraxsan yahay ka qaybgalka casho sharafta lagu soo gunaanadayey bandhigga caalamiga ee buwaagta jigjiga ka qabsoomay isagoo madaxweynuhu tilmaamay in bandhigan uunan ku koobnayn oo keliya buugaag balse ay la socotay isbarasho isdhexgal iyo weliba doodo fara badan oo waxtar u lahaa bulshada waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo cashadan aan kusoo gunaanadayno bandhigii quruxda badnaa ee aan ahayn mid ku kooban buwaag keliya laakiin ay la socotay isbarasho isdhexgal iyo weliba dood doodo fara badan oo mawduucyo aada iyo aada qiimo u leh aan aaminsanahay in lagu kala faa'iidaysto waxaa runtii farxadna gelinaysa in jigjiga maanta lagu hadalhayo buugaagta bandhiga buugaagta tartanka ciyaaraha tartanka qur-aanka insha allah mustaqbalka dhow bandhiga maalgashiga geeska iyo waxyaalo runtii muujinaya in bulshadu ay ka soo kabatay dhiilooyinkii iyo dhibaatooyinkii ay soo martay oo maanta bandhigii bambaanooyinka iyo qoryaha bandhiga buwaagta uu bedelay runtii waa wax aad aan ugu farxayno waxaan insha allah ku dadaali doonaa in deganaanshaha siyaasadeed iyo midka amni ee ka jira deegaanka lasii xoojiyo oo shaqooyinka ay u baahan tahay ee siyaasadeedna aan hogaamin ahaan qabsanno waxaan rajaynaynaa bandhiga kan ku-xiga inuu ku kasii ballaaran ka noqon doono oo cashiradii laga bartay diyaargaroogii kan iyadoo laga duulayo wax badan laga bedeli doono doctor mubaarag yuusuf cabdulaahi waa agaasimaha bandhiga caalamiga ee buwaagta jigjiga ayaa hadallo kooban ka soo jeediyey xafladdii xiritaanka bandhigani waxa uuna sheegay waxyaabaha laga baran karo bandhigan isagoo tilmaamay inay ogaadeen in jigjiga ay baahi badan u qabto akhriska waxa uuna xusay in sannad kasta hal mar ay qaban doonaan bandhiga caalamiga ee buwaagta waxyaalahaan ka baran karno bandhigan waxaa ka mid ah jigjiga inay baahi badan ka jirto oo akhriska loo qabo taasoo practicaly aan ugu aragnay gelinkii horeba haddaad u fiirsataan maalintii u horreysay buugaagta ina gelin horeba bugaagta la wada dhammaystay islamarkaana marba lasoo daafulayo marka taas waxay ku tusaysaa inay baahi badan oo akhriska loo qabo insha allah waxaan rajaynaynaa aniga iyo tiimkayga iyo muxuu aha cid kastoo naga qayb qaadanaysa inaan sanad kastaba hal mar la qabto ayaan rajaynaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan rabaa kolley dad badan baa gacan lagu siiyey kow ka yahay xafiiska madaxweynaha bankiga shabeelle iyo jaamacadda jigsiga si gaar ahaan raba inaan ugu mahadnaqo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan rabaa inaan aad ugu mahadnaqo saaxiibaday ama tiimkayga guddigii hawshan inta badan nagala shaqaynaya aad iyo aad baad u mahadsantiin ambasadar maxamuud dirir waa xubin ka mid a golaha wadatashiga qaranka ee dalka waxa uuna madasha ka sheegay sida uu ugu faraxsan yahay bandhigga caalamiga ee bugaagta ee ka qabsoomay magaalada jigjiga waxa uuna u hambaliyeeyey dhallinyarada fikirkan hirgelisay ee uu hormuudka u yahay doctor mubaarak
bandhigga buugaga ee caalamiga ah ee jigjiga lagu qabtay sanadkani noo soo abaabulay oo ugu horeeyo walaalkeen mubaarak yuusuf cabdulaahi aada iyo aada ayaan u hambalyeynayaa waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa in maktabadda af soomaaligu ay hodan noqon doonto oo dhaxal weyn ay ka heli doonto fursadda ay u heshay jigjiga inay noqoto caasimadii dhaqanka soomaaliyeed baan odhanayaa maadaama aan ka tirsanahay golaha wadatashiga qaran ee etoobiya waxaan odhan lahaa intan oo soomaaliya oo sharaf leh oo isu timi u diyaar garooba wadatashi qaran oo dalkeenna ka dhaca kaas oo ah mid dadkao dhan ay ka qayb galayaan weliba dadkao dhan inta matalaysa ay ka qayb galayaan soomaaliduna ay kaalin weyn ku leedahay baaxadda ay leedahay iyo meeqaanka ay ka joogto dalkan etoobiya marka ha loo diyaar garoobo hawshaas xamse sheekh mustafa cali waxa uu ka mid yahay dadkii ku soo bandhigay buugaagta bandhigga caalamiga ee buugaagta ee jigjiga waxa uuna iga warramay waxa uu buuggiisa ka hadlayey
runtii waxa aan halkan keenay buug la yidhahdo dhacda iyo dhugasho oo aan ka qoray arrimaha bulshada gaar ahaan toban sannadood aan ka shaqaynaya arrimaha bulshada ayaa waxaan ururiyey dhacdooyinkii ugu saamaynta badnaa ee ay soo maray kuwaas oo aan isleeyahay saamayn badan bay ayay sidoo kale ku yeesheen waxa ugu muhiimsan runtii ama hadafka ugu weyn ee buuggan aan u qoray waxa uu ahaa in bulshada soomaalida isku dareen noqoto inaan soo gudbiyo sababtoo ah buuggayga waxaa halkudheg u ah carowga intaan codkooda la maqal oo macnaheedu yahay waxaa bulshadeenna ku jira dad badan oo danyar ah dad badan oo baahan ubad derbi jiif ah boqolaal qof oo dhibaataysan oo codkoodu aanu ina soo gaadhin isku soo duubo waa markii koowaad ee lagu qabto bandhigga caalamiga ee buwaagta magaalada jigjiga iyadoona halkudhig looga dhigay bandhigani akhriska la saaxiib maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
gaata aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal gebagabadii idaacadda ayaan kusii dhowaanaynaa markan muusikadaasi iyo aad maqlaysaan waxaa ku luqeynaya heesaasi faranka maxamed xasan xuseen lafool iyo heestiisa taar heestaasi taar waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna saaka iyo caalamka anigoo jamaal axmed cismaan iyadan la socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo
igu dhega nuglaayo aada soo dhaweeyo
dhadhaye